habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegaystayaal waa habeen khamiisa sagaal iyo tobanka bisha maaj sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawah waxaa idaacadda idiin soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandureey soo saareenuna waa jimi fari
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mida go'aankii xakamaynta cudurka korona ee dowladda soomaaliya oo maanta laga dareemay suuqyada qaadka tobankaa beri inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahayo ilaahay baa caafimaadna haya cudurkana haya caafimaadka iyo cudurka la kala ogaanahayo waddanku oo xalba la gaarahayo waxaan jeclaa inay naga joojiyaan midda ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiirras laba jirrada ahaa baa cunay waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saamaynta uu dhaqaalaha adduunka ku yeeshay xanuunka coronavirus tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska labada kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa soo food saaray dalka shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo waxsoo saarkiisu hoos u dhacay arrintaa darteed inay dhiiragelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreeya
sidoo kale waxaad maqli doontaan amaradii ay dhowaan soo saartay somalilan ee xakamaynta korona oo iyaguna dhaqan galay
xubintii dooda gaaban barnaamijyada wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
laba xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa noqday labadii qof ee ugu horreeyey ee ka tirsan koongareska maraykanka oo laga helay cudurka coronavirus xafiiska mario dias blaret ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in waqti dhow ka hor lagu wargeliyey in laga helay cudurka coronavirus keelitaanka maria ee cudurka ayaa hogaamisay in ay ninka labaad ee ugu sarreeya koongareska steve scalis oo jamhuuri ah uu ku dhawaaqo inuu iskiis isku karantiilayo maadaama oo uu la kulmay toddobaadkii tegey sidoo kale ben mcadams oo isna dimuqraadi ah lagana soo doortay gobolka utah ayaa noqday qofkii labaad ee ka tirsan aqalka wakiilada oo ku dhawaaqa in laga helay coronavirus
magaalada wuhan ee dalka shiinaha oo ahayd halkii uu ka soo bilowda cudurka coronavirus ayaa markii u horreysay maanta oo khamiisa ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helay cudurkaasi tan iyo arbacadii shalay waana ayaa muddo laba bilood ah xiray dadkuna ay karantiin ku jireen kadib markii si daran uu ugu faafay caabuqa coronavirus laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa kiisaska dadka uu soo ridinayo cudurkaasi ay hoos u dhacayeen gobolada kale ee shiinaha guud ahaan waxaa laga soo warinayaa in soddon iyo afar kiis oo cusub oo cudurkaasi a laga helay shiinaha ayaa dalka ugu daran sidaa u xunah uu u saameeyey cudurkaasi coronavirus iyadoo ilaa iyo siddeetan iyo kow kun oo qof uu ku dhacay waxaana uu dilay saddex kun iyo laba boqol oo ruux fayruska corona ayaa waxa uu gaaray ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo lix dal oo caalamka ah isagoo ku dhacay dad gaaraya laba boqol iyo siddeed kun oo qof
wadamada soo saara shidaalka ee ku bahoobay ururka opec ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos usii dhacaya ee shidaalka opec ayaa soo jeedisay in hal milyan iyo badh oo foosto laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha ah waxaana rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee ruushka iyo xulafada aan xubnaha ka ahayn ay qaadi doonaan soo jeedinta ururka opec wasiirka batroolka ee iiraan beyjan zangani ayaa khamiista maanta ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada vienna in hoosu dhigidda soo saaridda saliidda ay la bilaabi doono laba bilood ee soo socota laakiin zandage ayaan intaasi ku daray inaanay qorsho labaad haddii soo jeedinta uu ruushka diido ayuu ugu jawaabayaa in arrintaasi ay tahay
suuqada saamiga yurub ayaa maanta oo khamiiso ka soo reynaya kadib markii bangiga dhexe ee yurub uu ku dhawaaqay tallaabo uu ku kaabayo dhaqaalaha arrintaasi oo jawaab u ah cabsida laga qabo in dhaqaalaha yurub uu burburo sababo la xiriira cudurka coronavirus bangiga dhexe ee yurub ayaa ballan qaaday lacag gaaraysa siddeed boqol oo bilyan oo dollar oo lagu kaabayo suuqyada ganacsiga madaxa bangiga midooda yurub christin lagard ayaa markii bangiga uu ballanqaadkaas samaynayay kadib sheegtay in wakhtiyada aan caadiga ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin aan caadi ahayn dhan kaleeto doolarka maraykanka ayaa qiimihiisa uu aad sare ugu kacay qiimo kororkan ayaa noqday kii ugu horreeyey muddo siddeed iyo toban sano ah
halkan dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalintii ay dhaqan geli lahaayeen go'aamadii ay soo saareen guddida kahortega cudurka coronavirus ee somalilan oo go'aamadaasi ay ku jireen in la fasaxo dhammaan dugsiyada waxbarasho ayaa wariyahayaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakule waxa uu booqday xarumaha waxbarasho ee gaarka iyo kuwa dowladdu maamusho ee hargeysa ku yaala warbixintan ayuuna noo soo diray sagaal iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka oo khamiisa maanta waxay ku beegan tahay maalintii ay dhaqan gelayeen go'aanadii guddida heer qaran ee loo xilsaaray ka hortagga cudurka coronavirus haddaba waxaan booqday goobo ka mid a xarumaha waxbarasho maadaama waxbarashadu ay ahayd goobaha ay sida tooska u saameeyaan go'aanadaasi dugsiyada gaarka loo leeyahay nuuraddiin ayaan dugsiga sare ee hablaha ayaan iminka joogaa barxadda dugsiga oo arday fara badan ay joogi jireen maanta way haawanaysaa gebi ahaanba waana cidla indhahaygu waxay qabanayaan labada albaab ee dayrka oo laba nin oo shaqaalaha dhinaca ilaalada dugsiga ahi ay joogaan keliya codka keliya ama shanqadha keliya aan maqlayaana waa codka shimbiraha ee dhirta ama geedaha ku yaala barxaddan dugsiga ee runtii laga maqlayo waxaan iminka ii muuqda maamulaha guud ee dugsiyada nuuradiin mahad ibraahim maxamed bal waxaad ka warantaa go-aankii maanta u dhaqan gelayay khadar maxamed cakuule v o eda iyo adigaba waan idiin mahad celinayaa runtii si aad aragto fasax baa la galay fasaxaasna sababtiisa waalan ka wada dheragsannahay waa cudurrada ilaahay ha inaga haya innaga iyo dadka walaalaheena ee muslimiinta iyo jaarkeenna waa cudurkaasi faafay marka xukuumadda madaxweynuhu ugu sarreeyo ayaa go-aan madaxweynuhu ummaddu la hadlay runtii si wanaagsan oo sharaf badan buu ula hadlay guddi buu la saaray guddidiina go-aan bay soo saartay annaguna go-aankii waanu u hoggaansanay dhinaca kale mahad ayaa u diray waana guud dadka soomaalida iyadoo si gaarana uu dhallinyarada ula hadlay
fadhiintayda koowaad aan u dirayaa waxa weeyaan in la qaato precautionary and preventive measures oo tallaabooyinka difaaca ee laga qaatay iyo talooyinka caafimaadka ee ay bixinayaan dadka u ehelkaa ee aqoonta u lihi in la qaato waa ta koobaad oo runtii muhiima waxaa iyaduna muhiima dee cabsida cid baa iska leh allah jala jalaaluhu baa cabsida iska leh yudabiru alamra min alsamaa'i ila alard xagga saraa adduunyada laga xukumaa dhulka ayaa la keenay waxaan leeyahay walaalo fara badan ayaad moodaa halkii uu alle uga dhoweyn lahaa ee firaarka ilallah fafiruu ilallah ilaahay xaggiisa loo carari lahaa ayay asqoobeen sanqadhu dhinacay ka xigta garan waayeen walaalaha waxaan leeyahay tala saaradka ilaahay iyadoo aan dawadii iyo digtoonnidii iyo dadaaladii caafimaad iyo nadaafadeed midna laga tegaynin haddana walaaladaa waxaan leeyahay war ilaahay cidda tala saarata alle wuu ku filan yahay waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xas nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuu ducayn jiray ducooyin buu ina baray adkaaru sabaax wamasaaga ayay ku jiraan allaahuma axfadnaa min bayni aydiina wa min khalfina wacan aymaanina wacan shamaa'ilina wa min fawqina wanacuudu bicadamatika an nuqtaala min taxti arjulina soomaalidii hore way ku ducaysan jireen balaayada hore rooran ta dambe reeban ta hareeruhu riixan ta cirku raaran ta dhulku radeeban war ducadii iyo dadaalka aynu isgarab wadno weeyaan fariinta dhinaca kale marka laga yimaado dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaa sidoo kale go-aankan uu saameynayey xarumaha ama dugsiyada waxbarasho ee dowladdu ay leedahay ama ay gacanta ku haysa maamusho dugsiga sare ee warancadda ayaan iminka joogaa sidii aan hore usoo sheegay gebi ahaanba fasalada ayaa xidhan xafiiska ayaa isaguna xidhan sidoo kale deyrka iskuulka ilaalada dhinaca iskuulka oo keliya ayaa ku sugan maamulaha iskuulkan dugsigan sare warancadde ayaa iminka aan la kulmay magacaaga saddexan maamule
magacaygu waa bile cismaan ismaaciil maamulaha dugsiga sare warancadde abarkii wuxuu hirgalay boqolkiiba boqol muddadaa siddeed iyo labaatanka cisho ama bisha ahna waanu maqnaanaynaa xanuunka bandemiga adduunka oo dhanna saameeyeyna ka hortag baanu ka samaynaynaa ugu dambayn ardaydaad hayseen ee iskuulka dhiganaysay maalmihii ka horreeyey intaan fasaxa la gelin waxaa jiray dadaallo wacyigelineedoo soconayay taa ka warran way jiraan wacyigelinta wanaagsan ee ardayda loo sameynayey ee baraha bulshada aanu kala xidhiidhaynay ee tiifiyada ka baxayey ee idaacadaha ka baxayey ardaydu waxay qabaan awareness dhammaystiran bay qabaan xanuunkan ku saabsan siduu u fido waxyaabaha lagaga hortegayo iyo waxyaabaha la samaynayo si kastaba ha ahaatee guud ahaan waxaa muuqata in amarkii la soo saaray ee guddida heer qaran ee kahortaga coronavirus ay soo saareen bishan toddobiyo tobankeedii uu sidii loogu talagalay u dhaqangalay khadar maxamed cakuule v o e hargeysa weli wararka coronavirus ku saabsan ayaan ku jiraayay shirkadda dowladaha ee fly dubay ayaa sheegtay inay hakisay duulimaadkeedii khamiistii ay ku tegi jirtay somalilan taasi oo la xiriirta cudurka coronavirus iyadoo sidaasna ku sheegtay qoraal ay ku baahisay bogga ay ku leedahay internetka waa kan mar kale khadar maxamed cakulle oo warbixintan hargeys ka soo diray qoraal ay soo saartay maanta shirkadda diyaaradaha ee fly dubay kuna baahisay barta ay ku leedahay internetka waxa ay ku sheegtay kuna wargelisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada hargeysa gaar ahaana duulimaadkii saaka oo kale oo khamiisa ay ku tegi jirtay magaalada hargeysa ee somalilan in ay joojisay waa sida qoraalkan lagu sheegay waxaana shirkaddu qoraalkeeda ay ku sheegtay in sagaal iyo tobanka bisha maarij ay joojisay duulimaadkii ay diyaaraddu ku tegi jirtay magaalada hargeysa shirkadda ayaa qoraalkan ay saaka soo dhigtay waxa ay ku sheegtay inay ugu hoggaansamayso go'aanada ka soo baxay hay-adaha duulimaadyada ee ka jira magaalooyinka iyo waddammada ay tegi jirtay inkastoo xukuumadda somalilan aanay ilaa iminka ka hadal islamarkaana mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda oo fiyoodu ay xidhiidh la samaysay aanay ka jawaabayn teleefoonadooda sidaa darteedna aanay hay-adaha dowladda meel ka mida laga xaqiijinin in shirkaddaasi ay baajisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay magaalada hargeysa haddana qaar ka mida shaqaalaha ka howlgala gegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa oo aan la xidhiidhay ayaa ii xaqiijiyey in maanta oo khamiisa shirkadda diyaaradaha ee fly dubay ay iman jirtay hal duulimaad magaalada hargeysa hase yeeshee aanay maanta gebi ahaanba soo cagadhiganin garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa sida laga warqabo go'aankii ay guddida somalilan heer qaran ugu xil saartay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus go'aamadii ay soo saareen toddoba iyo tobankii bishan maarij ee aynu ku jirno kumay xusin kumana caddayn magaca shirkadda fly dubay iyo shirkadda kale ee imaratis oo labaduba shirkadaha diyaaradaha ee dalka isutagga imaaraadka carabta laga leeyahay islamarkaana yimaada toddobaadkiiba dhowr jeer magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
soomaaliya waxaa maanta ka dhaqangalay go-aankii dhowaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ahaa in dhammaan duulimaadyada caalamiga ee yimaada soomaaliya la joojinayo duulimaadkaas la joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay suuqyadii qaadka sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha v o eda saynab abuukar ilaa iyo hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo saakay kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka kenya oo go-aanka uu saameyn ku yeeshay iyadoo maanta markii ugu horeysay muddo sanado ah gudaha magaalada muqdisho aanay imaanin qaad taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iiban jiray waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada muqdisho oo maanta qaad la-aan ah kana hadlaya sida amarkan uu u saameeyey waa liibaan maxamed ciise afhayeenka iskaashada qaadwalaha gobolka banaadir hadda waxaa ku sugannahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada muqdisho maanta wax qaada ma imaan saan filayna waxaa weeye shan iyo toban beri bay dowladdu cilaamisay de waxaan filaynaa kolley shan iyo tobanka berina waxaa weeye in ganacsigeenu xagad ku jiro sidaad u aragtaa guud ahaan go'aanka dowladda wallaahi markaa laba dhinac baan ka fiirsin markaa u fiirana waxaa weeye aad baa ugu faraxsannayo dhinaca cudurka marka la fiiriyo lala diriraayo ilahay un laga badbaadiyo dowladduna waxa weeye la tacaalayso waa aad baan ugu faraxsannahay mid kalena wallahi culeys baan dareemaynaa sidaa kale markaa fiirina waxa weye ganacsigeenni oo hakad galay oo dhammaan guud ahaan soomaaliya mahdi warsamaa cadar ka mida ganacsatada jaadka keensata ku nool magaalada muqdisho dadka ganacsada jaadka ka mid ahay aad baan idin salaamaya bahas v o da walaal aad baan u taageersannahay in la joojiyo qaadka ama duulimaadka dhammaan sababto aan waxa waaye mar haddii cudur yimaado xoolo wax ma galaan ummadda soomaaliya annaga waxa weye baahida annagu aan u qabno qaadka ka ganacsigiisa waxaa ka muhiimsan caafimaadka ummadda soomaaliyeed ina annagu lacag helno ummadda soomaaliyeedna baaba'do waxaa nooga fiican in annagu waxa waaye ilmaha iyagu dib jiraan ummadda soomaaliyeedna ay caafimaad helaan magacaygu waa faadma cabdiraxmaan qolada jaadka gadaan ka mid ah juwaanley baana agooleyna waa ah ilmahayga aniga hadda marna waa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baa nolosheenna ku tiirsanayd dadweynihii macnaha wixii dadkii oo macnaha nolomaalmeedka soo hoysan jiraan ka midna marka nolomaalmeedkeenni dawladdii waa naga joojisay wax wara iyo wax aqbaara kale iyo midna nama odin xoolihii duurkay naga jireen wixii aan xataa markaas aan gadayna xilligaas duurkay naga jireen way nooga maqnaayeen ayagoo duurka nooga maqan waa wixii dhan qam darina la siiyey annagu islaamna waa nahay oo annagu cudurkaa la sheegaya waxaasna ilaahay baan aaminsanna oo aan allaan ku kalsoonna ha ahaatee annagu barofeshinkeenna iyo shaqooyinkeenna iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqaynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdii way naga joojisay wax hadda barofeshin oo kala gooniya naloo sheega ma jiraan salaad faarax ganacsatada qaadkan ka mid ahay ganacsatada qaadka kaliyana saameynta joojintu ma yeelan soomaaliya oo dhan buu saameyn ku yeeshay markee saasoo kalea dhaqaaluhu iskugu xiran yahay shiina ilaa soomaaliya adduunku dhaqaaluhu isku xiran yahay soomaaliyana waa isku xiran tahay balse hadda julaabada dawladdu qaatay xitaadada joojinta ah oo dadkii maadaama annagoo isbitaalna aan lahayn daryeel fiican aan haysan tilaabadii koowaad aan dawladda ka aragnay bay tahay jiri shan iyo toban beri wax noo xadaday bay tahay aad baan horta middaa u soo dhawaynaynaa midda kale dhaqaalaha eegi saameyn buu ku yeeshay markii sidaas daraaddeed hadda wixii na soo gaari lahaa waa na soo gaari waxaa nooga daray caafimaad la'aan baa nooga daran haweenkii baa cunay oo sakiiradii baa cunay oo odayaashii baa cunay oo naagihii iyo nimankii waa iskala aqoon waayey ee ingiriisku waa joojiye ha jooji waxaa leedahay islaan magaceeda diidaad leedahay laakiin tiri dib inaysan noogu socon ayagu waxay heli lahayn ilaahay minan lahay ka siiyo dadkaanna aniga go-aanka dowladdan raacsiisana shan iyo tobankaa beri inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahayo ilaahay baa caafimaadna haya cudurkana haya caafimaadka iyo cudurka la kala ogaanahayo waddanku oo xalba la gaarahaye waxaan jeclaa inay naga joojiyaan midda ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo sakiirada islaba jirrada ahaa baa cunay ha naga joojiyeen gebigiisaba kamid ahay faashilayaasha qaata qumburadaha ee ilmo yaraan ku korsadaa dhibaato weyn si weyn oo saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaaya ma jirto baagamuunta waa indhaha taagtaag waaye waxa waxa ahayna male waa inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga ah haddana waxaa shaqaynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka dowladda soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ad adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay kasukow xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa la joojiyey kulamada waaweyn iyo isu soo baxyada gudaha magaalada iyadoo ilaa iyo hadda soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho laga helay halkiis oo ah muwaadin soomaali ka yimid dalka shiinaha seenab abukar maxamed v o a muqdisho
dalka talyaaniga oo ah dalka ugu daran qaaradda yurub ee uu fayraskan saameeyey ayaa waxaa lagu soo waramayaa in tirada dadka u dhintay ay hal maalin gudaheed ku darsantay afar boqol iyo shan iyo toddobaatan qof iyada oo tirada guud ee dhimashada ay hadda talyaaniga ku dhowdahay saddex kun oo qof waxa uu cudurku guud ahaan ku dhacay shan iyo soddon kun oo qof oo afar kun oo ka mid ah ay cudurkaasi ka bogsadeen ibraahim xasan daandurey ayaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo talyaaniga waxa uu ka waraystay shukri saciid oo ah weriye degan dalkaasi itaaliya aada iyo aad bay u kororsa tirada waxaweye hadda horta number lamaba qiyaasi kara saasuu u kordhaya laakiin adigu markii ugu dambeysay wuxuu sii cadaynayey adigu laba jay labaatan iyo sideed kun oo qof iyo iyo bar buu marayay laakiin daqiiqad walbaba wixii layska qaadaybaa suufkii layska qaaday dhacaankiibaa soo baxahaya marka dadkii waa soo badanayaan laakiin briefinka waxay sameeyaan maqribkii markay tahay gobolka lombardia ayaa la sheegayaa dhimashaduna ay ku badan tahay ha gobolka lombardia waa gobolka ugu daran oo dabka uu marka hore ka daarmay ee aada iyo aadna uu ugu faafay run weeye marka dhimashada boqolkiiba siddeetan iyo sagaal iyo iyo cudurka in dadka laga helahayo gobolkaas buu u badan yahay talyaanigu waxa uu soo rogay amara ciddii lagu arko waddooyinka inay mudan doonto xabsi iyo ganaax ilaa hadda ma jirtaa cid la xiray haa dad badan baa la xiray dad badanna waa la ganaaxay booliskii iyo ciidanka militarigii iyo meel kasta lagu daadiyey dadkiibaa jidadka laga aruurinayaa oo waxyaabo saddex shuruudood oo dadka loo ogol yahay inay subermarketada cunto ka soo gataan inay farmashiyaha daawo ka doontaan iyo inay socdaan oo jidka xoogaa jokin sameeyaan xataa inaa iska socotid caadi laguma ogola waa inaad jokin sameyd wixii intaas ka baxsan haddii lagugu arko oo waana lagu ganaaxaya waana lagu dacweynaya sharcigana hadda waa ugu yaraan in shan sano oo qofkii waxyaabahaasa lagu xiro ilaa laba bilood baa ugu yar haye iskuulladii iyo maqaayadihii iyo ma xiran yihiin iskuulaadkii iyo maqaayadihii iyo meel kasta iyo masaajidadii iyo wax kasta oo saddexdaas waxaan kuu sheegay ka baxsan oo furan waxaa jira isbitaalada isbitaaladana haddaad wax emergency aad qabtid waa u yeeraysaa iyagoo dharkoodii ku qafilan oo oo iyagoo dhan qafilan bay kugu imaanayaan meeshaad joogtid adigu intaad iska baxdid isbitaal iskama aad aadi karin marka haddana iskoolaadkii maanta waa lasii dheereeyey oo waktiga ay iyagu sheegayeen way kordhiyeen ra-iisul wasaaraha talyaaniga wuxuu sheegay in la ballaari doono xiritaanka hadda jira hawshaasi ma bilaabatay waa bilaabatay sababtoo ah hadda ajensiyooyinka soo baxay prime ministerku wuxuu yidhi iskuulaadkii xirnaa oo ilaa saddexda abril loogu talagalay inuu xirnaado waxaa lagu darahayaa ilaa sideed iyo tobanka maajo bu bay xirnaanhayaan may oo waa la kordhiyey awal ja goboladan koroo nooradka horaa loo xiray qaar oo febraayo labaatan iyo kowdeedii qaar baa nooradka lombardiya iyo la xiray laakiin sagaalkii bishan baa halkan roma la xiray laakiin waxaa lagu sii daray lixdan maalmood bay yidhaahdeen qolyihii isbeertiga ahaayo inay ugu yaraan xirnaadaan
dalalka yurub waxay sheegeen inay xirayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya saameyn intee la ega ayay ku yeelan kartaa guud ahaan dalalkaasi gaar ahaan talyaaniga arrintaas saameyn ballaaran bay abuu ku yeelan kardhaa siya xagga dhaqaalaha oo iyo iyo xagga isku socodka horta isku socodkii oo dhan waa la joojin ama dal walba gudihiisa iyo magaalo walba gudaheeda iyo xaafad walba gudaheeda iyo wadamada shanganka ah oo dhan oo wadamadan e u-ga ah oo isku socodkooda isku furan yahay midda labaad waxaa la joojinayaa dhaqaalihii dhabarjab baa ku imaanaya marke dhaqaalihii waxaan waxaas xasaasiga ahayn oo intaas ka badan oo la iibsan karo ma jidho dhar ma gadan kadhib waxyaabo kale ma gadan kadhib furniture guri ma gadan kadhib wax kalood gadan kadhib ma jiraan waxa inaad honline ka gadatid iyo inaad cunto iyo daawo soo gadatid maahane wax intaa ka baxsanaadkeeda marka taas dhibaatay dhaqaalihii waad aragtay aan example soo qaadano waxa weeye boorsooyinkii waad aragtay dhibaatada ku dhacday boorsooyinkii kuwii e u-go dhan iyo kuwii talyaaniga iyo aad bay hoos ugu dhaceen laakiin maantayto xoogaa bay kor usoo kaceen marke maalintii dhaweyd bankiga jenaraalka ah oo e u-ga yaa wuxuu lagaar baa waxay tidhi si waxay u hadashay aan suuqu ka helinin oo aan sheegayn oo qeexaynin in dhibaatooyinka ka imaan kara coronaviruskan si wada jir ah dhaqaalaha e u-ga iyo bankiga uga hortegahayaan sidaas darteed boorsooyinku waa dhaceen maalin dhaweyd bay haddana hadda waxay soo saartay communicate oo ay leedahay maaragtay brishar kabacdi weyn oo e u-gana laga saaray dawladuhuna ay saareen yay waxay tihi marka waxbaan qabanaynaa dhaqaalo badanna way ugu tala gashay in lagu kabo oo faamilada iyo shirkambaniyada dhibaatadaasi ay soo gaartay marka hadda boorsooyinkii xoogaa kor bay usoo kaceen laakiin waxaa aadka dhibaatada uga taagantah oo saddex boqol iyo labaatan gaaray interestigii uu talyaanigu maxaaydeen ka bixinayay wadamada kale oo jarmalka iyo kale oo ay wax isdhaafsadaan
aad ay u mahadsan tahay shukri siciid oo ah wariye degan dalka talyaaniga waxay khadka telefoonka ugu warramaysay ibraahim xasan daandure halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inala socodsiinayaa jamaal axmed cusmaan
dunida ayaa dhibaato fara ba'an waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sannadkii hore dhammaadkiisa waddanka shiinaha kaas oo ku baahay hadda guud ahaanba qaaradaha kala gedisan ee caalamka waxaana dhibaatooyinka uu dhaliyey ka sokoo caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray dhaqaalyahanada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoosu dhac dhaqaale oo dunida guud ahaanba soo wajaha bilaha soo socda iyadoo horey ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee maraykanka iyo shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska beddelin cudurka coronavirus barasare ibraahim siciid yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha hargeysa ayaa v o a sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaayo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalyahanadu saadaalinayaan sanadkii dhammaaday labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus covid nineteen uu ka bilaacay magaalada talodalka jinaha oo wuhan laydhaa isla bishii december waxaa bilaabmay in hoosu dhac weyn uu ku yimaaday dhaqaalaha geyga jinaha akademiyad ka hadash arrimaha bulshada oo waddanka jina laga leeyahay nin economistia oo chinesa waxa uu xusay oo uu aderisay in dhaqaalaha jina uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka labada kun iyo labaatanka bisha january february march boqolkiiba shan uu hoos u dhici doono dhaqaalaha china sidoo kale waxa waxa uu aderisay aqoonyahanka dhaqaaliyahanka ah in shaqala-aanta china oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor shan dhibic hal boqolkiiba la filayo sida la aderisay inay kor usii kici doonto si guud haddaynu gudubno gibilka dhaqaalaha gibilka adduunka saameyn taban oo xoogan ayuu ku yeeshay warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay waxay xuseen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono boqolkiiba zero point five sanadkan gudihiis haddii caabuqa coronavirus uu ku socdo sidan iminka ay wax ku socdaan iyadoo hay-adda lacagta adduunku ay soo saartay horey usoo saartay kobaca dhaqaalaha la oderisay labada kun iyo labaatanka ay oderisiyeen inuu ahaa saddex dhibic afar boqolkiiba odoliskii ugu dambeeyena ay xuseen zero point boqolkiiba zero point five boqolkiiba inuu hoos u dhici doono sidoo kale wakaalada kale oo ku hawlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo oderisiyeen iyagoo xogta ka helay hay-adda lacagta adduunka in saagaal toban odoris toban la sameeyey oo ah halka ugu sarreysa ee hoosudhaca uu ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha dibilka la oderisay ay tahay hal dhibic shan boqolkiiba oo intii la oderisay marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono hal dhibic sagaal marka three point four laga jaro one point five waxa soo hara uu noqon doono hal dhibic sagaal boqolkiiba taas oo wiki doonta habsamin socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan ku keeni doonta isuguushidii adag adduunka waddanada ku hawlan wax-soo saarka ay u dhoofinayeen waddanada aan wax-soo saarka wax-soo saarka waddanadooda aanay xooganeyn sida dhuuniga oo kale iyo badaashka qalabka elektaroonada huga iyo qalabka dhisma dhaqaaliyahan cabdinaasir ogaas cali oo jooga dalka indiya ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus uu dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka shiinaha run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karaa ku tiirsanaantooda dalka shiinaha barasare ibraahim siciid yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa arrintani sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka maraykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida sida hay-adda lacagta adduunku ay udiristay waxay xustay waddanada dhaqaalahoodu uu reega goostay oo uu kamid yahay maraykan in iyadana saameyn tabana ku keeni doono rubuca koowaad ee sanadkan saddexda bilada u horeeya dhaqaalaha maraykanka sidii la oderisay boqolkiiba zero point four inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha maraykanka iyadoo aynu ognahay maraykanku kaalinta uu kaga jiro waxsoo saarka adduunka boqolkiiba soddon ayuu waxsoo saarka adduunka maraykanku uu ku leeyahy marka waxaa la yidhahdaa maraykanka iyo china waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka isla markaana haddii labada wadan dhaqaalahoodu uu wiiqmo dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyagana waxaa la filayaa in saameyn taban ay ku yeelato hoosudhaca dhaqaalaha maraykanka sida la oderisay sidoo kale waxaa la oderisay dalka maraykanka oo deynkiisu kor u kacay sida laga soo xigtay jariidad maraykanka kasoo baxda oo la yidhahdo national interest ay xustay daynka maraykanku uu qaatay hore waktigii xukuumaddii obama iyo donald trump iminka in lagu qi- lagu qiyaasay saddex iyo labaatan trilyon taas oo ka badan boqolkiiba toddoba waxsoo saarka maraykanka oo sanadkii dhamaaday labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxusay in waxsoo saarku ahaa koob iyo labaatan trilyon marka halkaa waxaynu ku arki karaynaa saadaal taban oo xoogan haddii sidan uu kusii socdo caabuqa coronavirus inuu ku keeni doono adduunka oo dhan si guud uu saameyn doono Waayahay.
isagoo weeqay waaxidii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalxiiskii kale oo isigooshidii adduunka ama gidinka saameyn taban oo ku yeeshay saameyn taban oo ku yeeshay warshadihii waxsoosaarka adduunka oo la xusay bishan march gudaheeda aynu ku jirno wadanka china in iibkii baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay boqolkiiba sagaal iyo toddobaatan taasoo u dhiganta xaddiga baabuurta ah ee aan la iibsan saddex boqol iyo toddoba kun oo gaari isla markaana ka dhigaysaa wadanka china warshadihii baabuurta in hoos u dhaceeda ku yimaado ee isla markaana uu wato habsami socodkii dhaqaalaha jidka arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha waa kan aqoon-yahan cabdinaasir cali ugaas oo arrintani sharaxaya tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa soo food saaray dalka shiinaha eh, dhaqaalo hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay arrintaa darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka waxaa loo dhihi karayaa waxaana loo aaneyn karayaa inay dalalku gaadhi karaan isku finlaansho dhexdooda ah ay ku kobcin karaan awoodooda wax soo saarid hadday noqoto dhanka warshadaha hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku jiirsanaan karaynin dalka shiinaha waxaa dalalka soo koraya oo ay ka baran karayaan cashir in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta dalalka soo koraya waxay eh, kaloo ay samayn karayaan inay isku dheelitiraan waxyaabihii wadanka shiinaha uga imanayay iyo wixii ay dhoofin jireen sababtoo ah waxyaaba waxaa jira wadanka looga baahan yahay sida raw materialska waxyaabaha wadanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin wadanka shiinaha oo wadanka afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu lagu sameyn lahaa lagu sameeyo aanan wadanka loo dhoofin oo wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo la balance gareeyo waxaa kale ay wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa Ee hay-adda caalamiga ee adduunka w h o ee caafimaadka ay tiri inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic taas oo aada u wiiqay dhaqaalaha adduunka hadduu sidan ku socdana waxaa laga qiyaasay inuu hoos usii dhacayo lacag lagu qiyaasay konton bilyan oo dollar haddii uu intan sii dhaafo eh, lagala tacaalo marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan waxaa kaloo ay ka baran karayaan inay wadanku xoojiyo xuduudihiisa uuna kontaroolo wixii kasoo galaya iyo wixii kasoo baxayaba marka wadamada soo korayo runtii casharo badan way ka qaadan karayaan dadka ganacsiga la leh dalka shiinaha keliya ma ahan soomaalida waxaa jira dalal badan oo afrikaan ah iyadoo la sheego in boqolkiiba lixdan ganacsiga dalalka afrika uu ku xiran yahay wadanka shiinaha arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka afrika ayaa waxaa sharaxaya bara sare ibraahim siciid yuusuf wadanka kenya waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inuu ku jiro waana warshadaha wax soo saarka adduunka ugu waaweyn ee isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed dabaqada hoose ta dhexe iyo ta sare afrika dhaqaalaheedu boqolkiiba toddobaatan ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xuseen ee uu ku tiirsanaa dhaqaalaha afrika china isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee afrika oo afrika dee ay ka jirto soomaalnimo fara badan iyo xaddiga warshadaha afrika oo aada u hooseeya wax soo saarka boqolkiiba lixdan dhaqaalihii china uga imanayey ee agabkii wax soo saarka sida bagaashka electronicska maacuunka huga uga iman jiray china china africa china kasoo dhowsan jirtay inuu hoos u dhac weyne ku iman doono boqolkiiba lixdan oo qaaradda africa dabaqadaha hoose ay noqon doonaan midi u noqon doonaan warsh- wax soo saarkii warshadaha geyiga china barasar ibraahim siciid yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan Ah, runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaalyahanada geyga soomaalida ka hawlgala ay soo jeediyeen aniguna anoo kuwaasoo kamid ah eh, fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay waxaan talo kusoo jeedin lahaa ganacsatada maantoo kale inay u midoobaan sidii ummadda soomaalida meel kastay joogaanba ay ugaha qabsini lahaayeen intay awoodayaan waxyaalaha daruuriyaadka ah ee duuniga ah oo hay-adda lacagta adduunka waxay tiri dhaqaalihii ee ahaa dhaqaalaha horumarinka ha loo bedelo dhaqaalaha dadka waxay ugu yeedheen economy of the people oo ah dhaqaalo dadka u adeegaya marka waxaan soo jeedin lahaa in wadanada ay ka keensanayaan duuniga maadaama waxsoosaarka soomaalidu si guud uu aada u hooseeyo inay isku dayaan wadanada sixirdararku uu aada u hooseeyo inay ka keenaan iyagoo la tashanaya talana ka qaadanaya hay-adaha ay huseyso dowladaha soomaalida sida wasaaradaha waxaweye ganacsiga oo kale rugta ganacsiga bangiga dhexe kaloo la yeelanaya in dadka soomaalida ah ay u jebiyaan ascaarta dabeecadda isla markaana iibkii jumladda ama wholesaleka waxa loo yaqaano ay u bedelaan iibka tafaariikhda sababtoo ah haddii iibka wadarta ay wax ku iibiyaan dadkii waxay ay ay ay ay u dareemayaan ay u qaadanayaan markay arkaan dadkii baabuur raashinkii ku furanaya in qulqulad dhaqaaleed ay soo socoto sidaa awgeed dabato waxaa niyadjab weyn oo ku imanaya gaar ahaan dadka danyarka ah ama qoysaska midibka ah dhaqaale ahaan si taa looga taxadiro waa in habsameyn socodkii iibka ee raashinku aanay waxba iska bedelin maantana ay isku dayaan inaanay macaash quuran aanay xaqiiqan aanay u tafaxaydan laakiin ay isku dayaan inay dadka soomaalida ah ay u tanasilaan duruufaha lagu jiran ay isku dayaan inta awoodi karayaan inay kala dabaashaan iyagoo hay-adaha ay khuseyso la tashanaya
halkaad degeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a doorashada madaxweynaha ciraaq bahraam saalixi ayaa oo u doortay guddoomiyihii hore ee magaalada ama gobolka najaf adnaan zurfi in uu soo dhiso dowlad cusub ayaa mucaaradad kala kulmay shiicada kala qaybsan ee dalkaasi iyo iiraan oo galaangal xoogan ku leh awoodda iyo siyaasadda ciraaq zurfi oo haysta in muddo soddon maalmood ah uu ku soo dhiso golo wasiiro ah ayaa wajahaya wax qaar ka mida dadka falanqeeya arrimaha ciraaq ay ku tilmaameen howl fulinteedu ay adag tahay wariyaha v o eda edward irinian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira caashe ibraahim aadan ayaa inoo faahfaahinaysa inkastoo ay magacaabista cadnaan zufri ay kasoo horjeedaan dhowr xisbi siyaasadeed oo shiicada ah ayaa telefishinka dalka ciraaq waxa uu sheegay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay janiin heniin balasjart ay soo dhoweynayso xulashadiisa iyada oo xustay in ciraaq ay u baahan tahay hoggaan adag oo hufan madaxweynaha kurdishka ah barhaan saalix oo dastuurka dalka ciraaq uu u ogol yahay inuu soo xulo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa doorashadiisa sameeyey kadib markii uu ku guuldaraystay inuu soo dhiso xukuumad ninkii uu markii hore u magacaabay jagadaasi ee maxamed towfiiq calaawi saalix waxa uu telefishinka dalka ciraaq u sheegay in zufri ay tahay inuu wax ka qabto arrimaha waaweyn ee ay wajahayso ciraaq
waxa uu sheegayaa in waajibka ugu weyn ee dowladda cusub ay tahay in ay abaabusho doorasho baarlamaan oo xor iyo cadaalad ah oo u oggolaanaysa dadka reer ciraaq inay go'aan ka gaadhaan mustaqbalkooda isagoo intaasi ku daray in dalka uu wajahayo khataro waaweyn oo ay ku jiraan xanuunka coronavirus iyo khalkhal dhaqaale
isbahaysiga wadaadka muqtada asadar ee taageera dalka iiraan ayaa sheegaya inay ka soo horjeedaan magacaabista zufri iyo sidoo kale dhowr xubnood oo kale oo siyaasadeed oo waaweyn oo shiicada ah oo uu ka mid yahay hogaamiyaha fatix ee hadi al ameri zufri waxa uu hogaamiyaa isbahaysiga baarlamaaniga ah ee ra-iisul wasaarihii hore xaydar calabaadi waana xulafo siyaasadeed xisbiyada shiicada ah ee ka soo horjeeda zufri ayaa olole ka wada telefishinka iyo warbaahinta bulshada iyaga oo ku dhaleecaynaya eedayamo la xiriira musuq maasuq dhacay intii uu ahaa guddoomiyaha najaaf waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inuu xiriir la leeyahay maraykanka zufri waxa uu ku noolaa gobolka michigan ee dalkan maraykanka ka hor intii uusan ku laaban dalka ciraaq kadib duulaankii maraykanka ee sanadkii labakunyodexdii khadar abu diyaab oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda baris waxa uu sheegay v o eda in zufri shaki la-aan maraykanka uusan u ahayn doorashada koowaad ee ra-iisul wasaaraha iyo inuu aad ugu dhow yahay ra-iisul wasaarihii hore cabaadi iyo madaxa sirdoonka ciraaqa mustafa kazemi sidaasi daraaddeed uusan ahayn mid sidoo kale laga jecel yahay dalka iiraan
wuxuu sheegay in zurfi aanu haysan oggolaanshaha mugtada sadr ama aqlabiyadda xisbiyada shiicada ee dalka ciraaq intaasi waxaa u dheer inuu wajahayo mucaaradad kaga imanaysa dalka iiraan sidaasi daraaddeed waxa uu u arkaa inaanay macquul ahayn in uu soo dhiso dowlad oo uu xulashadiisuna ay tahay tallaabo xeeladaysan oo uu qaaday madaxweyne saalex falanqeeyaha xagga siyaasadda ee reer ciraaq bashiir hajami ayaa u sheegay telefishinka alxura in dhaqdhaqaaqa ka dambeeya mudaharaadkii bishii oktoobar ka dhacay wadooyinka dalka ciraaq uusan ku faraxsanayn doorashada zufri ama banaanbaxayaashu ay rabaan inay ogaadaan meesha uu ka taagan yahay magdhowga dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay mudaharaadka musuq maasuqa iyo halisihii u dambeeyey ee ku saabsanaa qarannimada dalka ciraaq
aad ay umaadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o eda edward yariniyan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
dhallinyarada gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegay inaysan wax fursada ka helin maamulka hadda ka jira labada gobol gaar ahaan marka ay timaado shaqooyinka ama xilalka siyaasadeed maadaama muddaxileedka maamulka hadda jira uu ku egyahay bisha sebteembar ee sanadkan dhallinyaradu wax rajaahma ka qabaan in kaalintooda ay ka soo muuqdaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah guuleed cabdi guuleed xogayaha xiriirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil geedi xasan jaamow oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadalka ku hormaraya ismaaciil geedi waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan laakiin markii dhallinyarada xaggeeda loo loo jaleeco yacnii isma dhihi karo yani wax faa'iido gooniya usoo kordhiday waayo markii la wada hadlaya wax lasoo xulayana kuma jirin inay ka tirsan yihiin waa suurtagal laakiin kamid ahaanshahaas wax muhiimad gooniya u leeyahay male waayo guddoomiye gobolna kama soo marin guddoomiye degmo xaggeeda kama marin madaxweyne ama ma aragtay muxuu ahay baarlamaanka madax uma naqanin marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn marka kamid ahaanshahooda ani waxaan dhihi lahaa inaysu waxlayn laakiin midda cusub ee hadda la rajeynayo bila kabacdi in ay ku yeeshaan ma aragtay kaalin intaas ka weyn haduu ilaah yihahdo waa mahadsantaha ismaaciil guleed maasha allah waa mahadsanya walaalkay ismaaciil xaqiiqatan hirshabeelle marka laga hadlayo hirshabeelle waa curdun waa bilow waa baarlamaankii ugu horeeya hadda sii dhammaanaya xilligiisii kii labaadna hadda la dhisaya marka mar walbaba boqol kiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan wax walba si hoose ku bilowdaan sida ugu fiicanna waa marka ugu dambea la gaaraa laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin sababtoo ah boqolkiiba siddeetan wax ka badan yaa ka mid ah golaha wasiirada ee hirshabeelle waa dhalinyaro sidoo kaleento boqolkiiba konton ka badanna waa baarlamaankii lasoo xulay ee wax dooranayay ee go-aanada gaarayay waa dhalinyaradii sidoo kaleento shaqaalaha rayidka agaasimo waaxiidiyadii ofisaradii waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhammaantood boqolkiiba sagaashana la dhihi karaa waa dhalinyaro marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee hirshabeelle dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay kasii weynaato waa rajaynaynaa waa mahadsantahay guleed ismaaciil oo maqlaysaa guleed wuxuu leeyahay dhallinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan hirshabeelle waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yidhaahdo nin kaale adiga xilkan qabo keliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay marka in tale intaas ka weyn laga siiyo waan jeclaan lahay waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yani uu ku yimaadaa markii dhib la yidhaahdo haddii shan dhib dhaco sida la yaqaano ugu yaraan afar iyo bar ama shan wax shantabo dhalinyaray ku dhacdaa laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yani odayaasha lagu sheegaa marka maadaama ay dhibka kow u yihiin waxaan dhihi lahay dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo waayo dhalinyarada soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro marka in arrimaha hadda horey u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeya cusub doorashada la geli doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siyaa rajeynaa guuleed ismaaciil wuxuu leeyahay go-aan gaaridda dhalinyarada wax qeyba kuma lahan laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan
saaxiibkay waa mahadsan yahay go-aan gaaridda mar haddii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo qalad waay dhahayay boqolkiiba konton ka badan caqlabiyaddii ee ayaga leeyihiin xaqiiqa waxaa muuqata in go-aanka ugu weyn ee meesha ka dhacaya ayaga ay leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ragga waaweyn ee muuqdo dhalinyaro ma aha inuu ula jeedo ayadana waa lagu gaari doonaa oo waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn laakiin go-aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn kuleh oo ku xoogan dhalinyarada marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go-aanka gaarisa kuma laha hirshabelle ismaaciil marka nigu yani guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay kamid yihiin un keliya yani sida hadda aan ognahay anaga dhalinyarada kamid a xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan haddii la tix raaco yani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kala xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay a inta badan ka qayb galo marka aniga hirshabelle dhalinyarada inay ku bahdilantahay an haystaan shaksi ahaan guuleed ma la dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhallinyarada hooseyse ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo ismaaciil rajo ka qaba inay helaan sababtay u waayeen inay taa tahay waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso laakiin ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan hirshabeelle ama reer hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan ayaga iyo raggooda odayaashaoo hadda hogaanka haayana ay aada isugu duuban yihiin culeyska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilow ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicneyd ee laga rabay aan noqon karin marka waxaan u baahannahay inaan dulqaad sameyno oo aan hogaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka ah inaan u dulqaadano waqti kadibna waa isa saxayaan marba tartiib tartiib marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid midna haddaan joognaa kolley midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan ismaaciil waxaa is leedahay dhalinyarada hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa waxaan ka tilmaami karaa oo yani kaani ahaan aan ka tilmaami lahay waxaa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal tree montis ka hor yani waxaa dhacday sideed iyo toban ruux oo looga baahday maxaa la yidhaha wasaaradaha hirshabelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada hirshabelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysta waxaa kuw ka ah oo inta badan aan dareennaa fursadihii kasoo baxay ee yaryar hirshabelle kasoo baxo markay nagaato ama fadhiisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli raba in maaragtay dhalinyarada yarjuwaariya arrinkan ku fiican la yidhaahdo haddii aqoon tahay loo qadhan aqooneed looga raadiyo kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan hala keeno marka insha allah in arrimahaas wax iga laga bedelaan rajeynayna waa mahadsantaha ismaaciil jowhar hirshabelle ma ahan keligeed guuleed dhaliisha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo ismaaciil waa waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer jowhar inay qaataan oo jowhar ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan jowhar iyo hirshabelle oo laga yaabaa kuwa beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yidhaahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsanaa waa in siyaasad guud ee kasoo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yidhahdo qofku waa inuu reer jowhar ahaadaa waa inuu meeshaska sii yahay waa inuu saas ka sii yahay ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa saas ka yahay saas ka yahay saas ka yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa soomaali inay soomaali tahay qof kasta oo soomaaliya dhalinyarada ninka ka yimid hargeyso haddii fursadaha ku xun yihiin intana fursada ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay jowhar ay tahay hargeyso hargeysana inay jowhar tahay inaan dareenno soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer hirshabelle wixii hirshabelle ka soo baxo waxaa dhacayso markaa soomaalinimadii inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasabooro iyo waxyaabo kale kala wata inaan noqonay noqonaysaa marka si aysan taasi u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya soomaalinimada eh ee hoosteena eh ninka baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid hargeysa iyo kan boosaaso ka yimid iyo kan jowhar jooga inay fursadaha qaarkood ee u silnaan karaan ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisay sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleenta marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jiro maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro soomaaliyeed u wada siman anagana yaanan bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyey ee lagu daysado ay fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan dhihi ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo hir shabeelle ah oo waxyaaba hadda ad leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan wallaahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin waayo annagaba dhallinyaradiiaan ka mid nahay afar laad sasac ku jirnaa xogta ugu badanna aan ka helnaa marka yacni way jiraan haddana waxaa aragtay waxyaabaha aan la yaabna waxaa ka mid a gobolka shabeellada dhexe weliba khaasatan degmadan jowhar ama igu xoos yimaado waxaa aaminsanahay dhallinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii waxay yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax bartay kaga faa'iidaysta la yidhaha in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo marka meeshaan waa wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhallinyaro ahaan marka wixii hore oo taga way tageen waxaan rajeynaya isbedelka cusub ee la rajeynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhallinyarada intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaa dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkiinbaa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ee qoreen aniga waa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana idinla socodsiinaya aynu ku bilownay wargeyska dhayla sabaaxe ka soo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay maraykanka oo bilaabay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka afghanistan sarkaal maraykan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu maraykanku bilaabay bilowgii inuu ciidamadiisa kala baxo dalkaasi waana qayb ka mid a heshiiskii ay dhowaan kala saxeexdeen ururka taalibaan
qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in boqolaal askari ay soo bixi doonaan ciidamo kale oo maraykan ahna aan lagu beddeli doonin iyadoo ciidamada imika jooga oo dhan saddex iyo toban kun laga dhigi doono siddeed kun iyo lix boqol oo askari waxaana uu sheegay intani ay imanayso iyadoo dalka afghanistaan laba madaxweyne oo mid walbaba uu sheegtay inuu ku guulaystay doorashada la wada dhaariyey islamarkaana uu sheegay in xaalad ay ku tahay maraykanka oo doonaya in uu dhammaystiro heshiiskan lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka siddeed iyo tobanka sannadood halkaasi ka socday waana uu sii waday wargeyskioo waxa uu sheegay xiisada ka dhex aloosan madaxweyne ashraf gani waa madaxweynaha afghanistaan oo sheegay inuu ku guulaystay doorashadii bishii sebtembar iyo weliba mas-uulkii la tartamayey cabdallah cabdallah oo sheegay in la khiyaameeyey islamarkaana ashkate ka gudbiya guddida doorashooyinka ay khatar ku tahay tallaabooyinka la doonayo in la qaado si heshiiska loo hirgeliyey iyo weliba in dagaalo horla ay bilowdaan maraykanka uma uu jahayn ciidamada uu saaraya inay la xidhiidho wadahadallada nabadda ee afghaaniyiinta dhexdooda laakiin waxa ku halaynayaa kulankii ay taaliban la yeesheen oo lagu heshiiyey inaanay kooxina ama shakhsiyaad ka mid ah alqaaciida ay gudaha afghanistan khatar geliyaan ammaanka maraykanka iyo saaxiibadu heshiiskan ayaa lagu gaaray inuu maraykanku bilaabo labixitaanka ciidamada toban maalmood gudahood markii heshiiska la saxeexay oo ahayd sagaalaatankii bishii febraayo xogayaha difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in labadii bishii maarso uu saxeexay ogolaanshaha in ciidamada laga soo saaro afghanistan waxaana hawshaasi iminka gacanta ku haya saraakiisha milatariga maraykanka dhinaca kale cabdixaafid haddaynu eegno wargeyska the daily nation ee kasoo baxa waddanka kenya oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha soomaaliya oo oggolaaday casuumada uu fidiyey madaxweynaha kenya waxaana uu sheegay in tani ay muujinayso in ay soo yara dejiso xiisadda muqdisho iyo nairobi oo meel xasaasiya gaadhay madaxweyne farmaajo oo la kulma buu yidhi wargeysku wafdi uu uhuru kenyaata u soo diray magaalada muqdisho ayaa u muujiyey aqbalaadda casuumaddaasi inkasta oo aan la muddayn maalinta waxaana wargeysku intaasi sii raaciyey warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya in lagu sheegay inuu farmaajo aqbalay casuumaddaasi soomaaliya iyo kenya ayaan isku salbannaanayn tan iyo markii uu soo baxay murankii badda iminka la yaala maxkamadda he kenya ayaa marar badan waxa ay isku dayday kiiskaasi in lagu dhammeeyo geed hoostii laakiin soomaaliya ayaa maxkamadda ku adkaysatay dhinaca kale muranka ayaa waxaa qayb ka ah la dagaalanka ururka al-shabaab oo marar badan labada dhinac ay isku eedeeyeen inaanay ixtiraamin xuduudaha labada dal laakiin culays kaga yimi dhinaca maraykanka sida ay wargeysku qoray iyo dadaalu bilaabay hogaamiyaha etoobiya ayaa keenay in labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlaan isaga oo madaxweyne farmaajo sheegay in guddi ka shaqeeya arrimaha soohodinta la samayn doono dalka isutaga imaaraadka carabta ee galf news ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay wasaaradda waxbarashada ee imaaraadka oo qorshaynaysa in dhammaan dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto hannaanka loo yaqaano eleaning tan ayaa ah buu yidhi wargeysku dadaalka loogu jiro xakamaynta fayraska covid sagaal iyo toban iyadoo dhammaan ardayda dhigata dugsiyada dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay in guryaha loogu dhigi doono islamarkaana ay ku qaadan doonaan waxbarashadooda ilaa iyo dhammaadka xilli dugsiyeedka sannadka laba kun iyo labaatan waxaana uu sheegay wargeysku in imtixaanada uun dugsiyada lagu soo geli doono guddida hawshan loo xil saaray ayaa diyaarisay warbixin buuxda oo ay ku tusaalaynayaan saamaynta uu ku yeelanayo xanuunka covid sagaal iyo toban meelaha ay ardaydu isugu timaado waxaana wargeysku intaasi sii raaciyeen toddobaadkan magaalooyinka abu dabay dubaa iyo shaariqa ay tijaabiyeen nidaamka guriga waxbarashada lagu qaadanayo waxaana laga shaqaynayaa qaabkii dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee dalka looga hirgelin lahaa nidaamkaasi cabdixakiin wargeyska dacarab niyuus ee ka soo baxa dalka sacuudiga ayaa warbixin ay daabaceen cinwaankeedu waxa uu ahaa sacuudiga oo xidhay qalabkii muraayadda ka samaysnaa ee macluumaadka qaabka kombyuutarka looga heli jiray masaajidka xaramka ee magaalada barakaysan ee maka ku yaala ujeeddadu waxa ay tahay dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xakamaynta dureyga covid sagaal iyo toban dowladda sacuudiga ayaa badisay goobaha laga helo waxyaabaha gacmaha la marsado waxaa la xayiiray dadka maka iyo madiine ka imanaya dalka dibaddiisa waxaa la joojiyey oo kale iska qaadida faraha aqoonsiga diyaaradaha ka imanaya dalalka yurub ayaa sidoo kale dalka sacuudiga uu mamnuucay iminka in muddo ah dowladaha kale ee bariga dhexe ayaa iyaguna dadaal waxa ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkan oo meelo badan oo caalamka ka mid ah khaatiyaan ka dhigay iminkana haddaynu cabdixaafida u eeganno sheeko ka duwan sheekooyinkaas islamarkaana aynu soo qaadanno wargeyska ka soo baxa dalka britain ee dail miror oo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay booliska sbain oo werwer ka muujiyey markii saddex qof ay u sheegeen inay arkeen libaax maraya meel xadiiqad amaba beera waxaana wargeysku sheegay in askarta magaalada molina oo ku taalla waddanka sbain loo diray goobtii lagu sheegay in libaaxuu marayey kadibna baadhitaan ballaaran oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu ahaa ay weyn oo shaashleh kadibna farriin ay ku soo qoreen boggooda facebookga ay ku sheegeen in dhowr qof ay soo waceen islamarkaana ay u sheegeen inay arkeen xayawaan weyn oo xadiiqadaasi amaba beertaasi maraya booliiska oo haddaba cabdixakiin oo ku labisan qalabka la ysku ilaaliyo ayaa baadigoob weyn waxa ay u galeen waxa aanay heleen ay weyn waxa aanu ku xidhnaa qalabka xayawaanku markii lumaan lagu dhajiyo waxa ay ku guulaysteen inay helaan qofkii eegaasi lahaa oo loo celiyey wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee dayle sabaax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa erdogan oo sheegay in turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin sagaal sannadood oo dambe qaxoontiga suuriya si kasta oo ay dowladaha yurub u arkaan erdogan ayaa intaasi sii raaciyey in turkigu uu sameeyey wax kasta oo ay u qaban karayeen qaxoontiga suuriya balse ay ree yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey qaraarkii maarj siddeed iyo toban erdogan ayaa sheegay sida wargeyska lagu qoray in dowladdiisu ilaa afartan bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga suuriya ilaa hadda waxaana uu intaasi sii raaciyey in midowda yurub ay culayska qaybtooda qaataan dhinaca kale sida wargeyska lagu daabacay ayaa ra'iisul wasaaraha bulgaariya waxa uu sheegay inaanu fahmin sababta uu midowda yurub u bixin waayey dhaqaalihii uu ku ballanqaaday xiisadan waxaa lagu dejin karaa oo keliya isfahan iyo in la fuliyo heshiisyadii la gaadhay madaxweyne erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda gariiga iyo turkigu uu leeyahay ay aad u liidato waxaana rajaynayaa ayuu yidhi midooda yurub arrintan inay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan xeerarka caalamiga ah qof laguma khasbi karo in dal aanu u dhalan uu joogo qofkii doonaya inuu baxana xaq ayuu u leeyahay yurubna way ku khasban tahay inay aqbasho dadkaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakuun maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafid caawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo haddii ilaahay raalli ka noqdo inta aynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal barnaamijkaasi wargeysyada ayaa waxa uu guud ahaanba gabagabo u ahaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan lenahay sidaas iyo nabadgelyo